galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiya labaiyo labaatanka bisha marj aanadee labada bisha marj sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdiyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah qaar ka mida bulshada rayidka ee muqdisho oo ka falceliyey qaraxyadii ay dadka badan ku dhinteen ee magaalada muqdisho ka dhacay khamiistii amnigu qaaciduu leeyahay qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u banaynayda ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed ilaalinaysa waa inay jirtaa askari u tababarna waa inuu jiraa imkaaniyaadkii ugu baahan yahana waa in la siiya saddexdii baan la ysla haynin
waxaad sidoo kale maqli doontaan puntland oo xukan xukun ku riday shan dhallinyaro ah oo dhowaan kufsi ka geystay magaalada gaalkacyo
waxaad maqli doontaan barnaamijkan balyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka dabcan qodobo kalena waan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in madaafiic hoobiyaala lagu weeraray xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya maanta madaafiicdan oo la sheegay inay ahaayeen ilaa iyo shan ayaa qaar ka mid ah waxa ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada sida ay dad goobjoogayaal ay ku warrameen faafahinta warkan muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
mardhowaad maqli doontaan warkaase wararka caalamka haddaynu u gudubno madaxweynaha suudaan cumar al bashiir ayaa ka degay xilka gudoomiyennimo ee xisbiga n c p ee talada dalkaasi haya isagoo gudoomiyaha xisbigana ku wareejiyey axmed haaruun oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkiisii xisbiga qaranka ee dalka suudaan ee n c p ayaa ku dhawaaqay xilli dambe oo khamiistii ahayd inuu albashiir iska casilay xilka gudoomiyaha xisbiga taasoo imanaysa iyadoo banaanbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha ay ka dhaceen dalkaasi war qoraal oo kasoo baxay xisbiga qaranka n c p ayaa lagu sheegay in gudoomiyaha xisbiga lagu dooran doono shirweynaha guud ee soo socda xisbiga uu yeelanayo lamana sheegin taariikhda la qaban doono shirkaasi madaxweynaha suudaan al bashiir ayaa dhowaan ku dhawaaqay xaalad deg dega oo guud ahaan dalkaasi uu kusoo rogay kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo isaga lagaga soo horjeeday madaxweyne albashiir ayaa dhisay maxkamado deg dega oo loogu talagalay inay la tacaalaan rabshadaha inta lagu jiro xaaladda degdega ah maxkamada xaalada degdega ee dalkaasi ayaa xukunno xabsi ku riday siddeed qof oo dibadbaxayaasha ka mid a oo lagu xukumay siddeed bilood ilaa iyo shan sano dibadbaxayaasha dibadbaxyada ayaa ku bilowday cadho ka dhalatay qiimaha korarka rootiga iyo shiidaalka laakiin markii dambe isu bedelay mid lagu dalbanayo in albashiir uu xukunka dego
milatariga dalka indiya iyo bakistan ayaa waxa ay duqeymo sababay khasaarahan afhayad isugu jawaabeen hal maalin kadib markii bakistan ay ku wareejisay hindiya duuliyihii bakistan ay qabatay kadib diyaaradiisii markii lasoo riday saraakiisha ciidanka indiya ee jooga kashmiir ayaa sheegay in madaafiic ay soo tuureen ciidanka bakistan ay ku dhinteen saddex qof oo hal qoys ka soo wada jeeda oo kale ah hooyo iyo laba caruur oo ay dhashay sidoo kale waxaa dhaawac xaliisa soo gaaray aabbaha qoyskaas bakistan dhankeeda waxay sheegtay in madaafiic kaga timid indiya uu ku dhintay hal qof saddex kalena ay ku dhaawacmeen xiisad colaadeed ayaa baryahanba ka jirtay xadka gobolka lagu murursan yahay kashmiir tan iyo markii ay kooxda fadhigeedu yahay bakistan iyo judishal maxamed ay dileen in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidanka keedka indiya bishii hore
haddii aanu dib ugu noqonno magaalada muqdisho sidii aad bilowgii warka eeba ku maqasheen waxaa hoobiyaal lagu garaacay meelo u dhow xarunta dowladda ee villa soomaaliya waxaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira waryahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir salaaniyo soo dhoweyn kadib bal wararkii ugu dambeeyey
tirahoobiyaal hayaa duhurnimadii maanta lagu weerara xarunta madaxtooyada soomaaliya dad goobjoogayaal hayaa u sheegay v o a ilaa saddex hoobi inay ku dhacdo madaxtooyada mid ka mid a hoobiyaashu wuxuu ku dhacay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka mid ka mid a howladanada xafiiskoo la hadla wuxuu ii sheegay in hoobi uu ku soo dhaa xafiiskooda balse wuxuu ka gaabsaday qaadashada magaciisa iyo codkiisaba hoobiyaasha sidoo kale mid ka mid wuxuu ku dhacay xafiis ay ku shaqeeyaan guddoonka golaha shacabka gaar ahaana xarunta villa hargeysa waxaana dad goobjoogaala ii sheegeen in waxyeelo uu gaarsiiya gaadiid ay lahaayeen guddoonka golaha shacabka mid ka mid a hoobiyaasha waxaa sidoo kale uu ku dhacay gudaha xarunta madaxtooyada wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamed cabdi khayr maareey oon la hadla wuxuu ii xaqiijiyey in hoobi uu ku soo dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga balse waxyeello uusan geysan dowladda soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin madaafiicda maanta lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada oo saddex ka mid ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada halka hoobiyaha afaraadna uu ku dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga oo kaabi ku haysa xarunta madaxtooyada dhanka kale waxaa korortay tirada khasaare dhimashadii dhaawac ee ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku soo qaadeen muqdisho gaar ahaan dhismayaal ku dhow hotelka maka almukarama ee maqaahida hilla u k iyo guri ay galeen kooxda al-shabaab tirada dhimashada waxaa la sheegay in xala fiidkii laga helay meydad hor leh goobta weerarkuu ka socday sida uu ii sheegeen maamulka degmada hodan dhaawacyada waxaa la kala geeyey isbitaalada muqdisho iyadoo isbitaalka daarushifa la dhigay sagaal iyo toban qof oo qaba dhaawacyo kala duwan isbitaalka ekis digfer orduqan waxaa la gaarsiiyey konton qof oo dhaawaca isbitaalka madiina soddon iyo laba qof oo qaba dhaawacyo kala duwan iyo sideed meyd ah isbitaalka soomaali sudanesna waxaa la dhigay sideed qof oo dhaawacyo qaba isbitaalka kalkaal hosbital waxaa lay sheegay inay qaabileen laba qof oo dhaawac ah xarun caafimaad oo ku taala degmada waaberi oo lagu magacaabo kulanna waxaa la geeyey ku dhowaad labaatan qof dadka qaarkood dhaawacood wuxuu ahaa mid sahlan oo waxay durbo ku laabteen xaafadahooda sida iyo xaqiijiyeen howlwadeenada xarumaha caafimaad oon la hadlay dowladda soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda si faahfaahsan kaga hadlin weerarkii al-shabaab ay ku soo qaadeen dhismayaashan ku dhow hotelka maka almukarama lama oga ujeedka halkuu ahaa iyo al-shabaab goobtay beegsanayeen cabdulqaadir okey v o a
mahadsaned cabdiqaadir haddii wararka caalamka dib ugu noqono xooga dimuqraadiyiinta suuriya ee loo soo gaabiyey s d f oo tiradoodu ay dhan tahay shan iyo tobankan kuwaasoo taageero ka helaya duyuuradaha iyo madaafiicda maraykanka iyo xulafadiisa ayaa jimcihii shalay weerar culus ku qaaday koox tiro yar oo ka tirsan ururka i s oo ku sugan deegaanka baquus ee waqooyiga bari suuriya inkastoo dagaala cusuli socday sabtidii saaka haddana saraakiishu waxay sheegeen inay kalsooni ku qabaan inuu dagaalku aanu muddo dheer sii socon doonin
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay xireen wadooyinka magaalada iyo xaafadaha ay adag tahay in gaadiidku ay isaga kala gudbaan xirista wadooyinkan ayaa ka dambeysay kadib weerarkii maalin ka hor ka dhacay magaalada muqdisho oo jimcihiina ay soo afjareen ciidanka dowladda guri ay ku jireen rag la sheegay inay shabaab ka tirsanayeen oo qayb ka mid a qaraxyana ay ka dhaceen wadada makaal mukarama khamiisteynu kasoo gudbnay wariyaha v o a seenab abuukar maxmed ayaa warbixintan ay ku eegeyso khasaaraha ka dhashay weerarkan kasoo dirtay magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma jiro tirakoob rasmi ah oo laga soo saaray khasaaraha ka dhashay weerarka iyo guud ahaan waxyeelada uu geystay hase ahaatee madaxa gaadiidka gurmadka amiin ambalas dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan ayaa v o a u xaqiijiyey in ay qaadeen afar iyo lixdan qof oo dhaawac ah iyo dhimashada labaatan ruux iyadoo ay jiraan meydad iyo dhaawacyo ay qaadeen ambalaasyo kale khasaarahana uu intaa ka badan yahay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhacay kuwaas oo isugu jira rag dumar iyo caruur qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay isbitaalada muqdisho abuukar shideeye waxa uu ka mid yahay dadka ay waxyeelada soo gaartay waxaana uu v o a u sheegay in habeenkii oo dhan in ay ku go-doonsanayeen guriga iyaga oo dhaawac qaba halkaas oo kooxihii weerarka soo qaaday ay galeen gurigii ay deganaayeen oo ku dhow hoteelka iyo xaafadaha ku teedsan wadada makaal mukarama qarax baa dhacay kadib qaybta kore guriga soo orday kadib waxaan arkay uuro iyo wax baxaayo kadib ciidan baana soo galay xabadee nagu fureen kadib dhaawac baa gaari anigii walaasheed kadibna waa ciyaalkii aan hoos la cariray qol baan ku xiray meeshii baan ku jirnay habeenkii oo dhan marka subaxdii baa nagala saaray waana caafimaad qabnaa hadda xoogaa waacaymna xaggee wax kaa soo gaareen dhanka iyo birada iga gaareen marka dhanka kore kasoo gashay oo se ka baxday birada kale fadhiisatay xabadda imise qof baa qoyskeena ka dhaawacantay hooskeena shan qofoodaa ka dhaawacantay halnoo idinkoo dhaawac baad xalay gudaha ku jirteen miya haa anagoo dhaawacan ku jirnay iyo qaar bad qabo marka subaxdiiaa ciidanka naga soo badbaadiyeen sidaasaa banaanku nimid qofaa noo daran inta kale waa fiican yihiin halka qof maxaa ku dhacay gurigaa ku dumiyey masfaxaha guri kusoo dhacay marka qolaa ku dumiyey marka waa saaladu saarnayd waxaad ii sheegtay shan qof qoyskiina inay ka dhaawacantay qofna uu dhintay Eh, dadka dhaawacmay maxay isugu jiraan qofka dhintay se muxuu yahay Eh, wiil oo labaiyo toban jiraa dhintay dhaawacna waa gabar iyo laba caruur iyo aniga iyo wiil kale oo sii digaya
hadda xaaladiina waa sidee qoyskana xaggee ku dambeeyeen wallaahi guriga hadda aada buu u baaba-ay marka anagana magaalada macnaha waalidiinteena qoyska loo- la kala geeya ciyaalka dadka qaraxyada kadib rasaasta laisweedaarsanaya ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa haweenaydan oo qudheeda sheegtay in sideed iyo toban saacadood ay ku xanibnayd guriga iyada oo dhiig baxday xaalad adagna ay ku sugnayd hase ahaatee subaxii jimcihii ay gurmad heshay waxaana ay ka mid ahayd dhaawacyadii la dhigay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho gurigeyga dhexdiisa ku dhaawacmay xabadihii oo lasoo kordhiya igu dhacay waxaa wax iga soo gaaray sinta iyo cajarka hadda alxamdulilaah waa nabad qabsaa lay dhahay laf igama jebin maxalayaa dhaawacantay mise dadka saakay dhaawacu gaari baa tahay xalayaan dhaawacmay meel aan kasoo baxna waani saa-idaa u dhiig baxayni ilmihii yar caruurina waa nala jireen hadda alxamdulilaah waxaan sheegna dembi waaye marka ilaa xalay guriga baad ku jirtay intay rasaastu socotay Mm.
kadib goormee lagu soo qaaday saakasta waxnimo markay waaga bariyeen waa naga soo qaadayaa gurigan dad maku jiro iyo waa ku jiraan dadaa soo hagay oo meeshaan joogna keenay sidii aan marka halhal usoo baxa nala dhahaya aan usoo baxnayaa banaanka nala soo saaray isbitaal nala geeyo laba fale baa laysiray hadda xaaladaada waa sidee waxaan xanuunka ahayn waa karoona isbitaalkana dhaawacyo badana lagu soo daldalaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo booqday isbitaalada la geeyey dadkii dhaawacyada ahaa iyo goobtii ay qaraxyada ka dhaceen ayaa sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday ay galeen guri dad shacab ah ay degan yihiin waxaana uu intaa ku daray in ilaa shan iyo soddon ruux oo shacab ah ay ciidamada soo badbaadiyeen inta uu howlgalku socday wixii meeshaas ka dhaca waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaa u furan hal dariiq oo keliya dariiqaasna waxa uu yahay in aan ka adkaano cadowgaas waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ma joojinaysa dagaalka ay waddo inay ka adkaato cadowgaas wakhti walba ay qaadato qorshaha dhow iyo kan fog oo aan wadnaba waxaan ka shaqayn doonaa inaan soo afjarno haddii ilaah yidhaahdo inta ka horreysa qof walboo soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dowladda iyo shabaabka ay ku jiraan dowladdaada garab istaag guushu way soo dhowdahay waa mahadsantiin sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dadka dhaawacyada ee xaaladooda wax looga qaban waayo isbitaalada muqdisho caafimaad dibadda ah loo qaadayo waxaana uu ka hadlay telefishinka qaranka ee s n t v Eh, waxaan leeyahay inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo shacabka soomaaliyeedna kulligood dhibkaas gaaray ilaahay ha u dhib yarayo ciddii wax looga qaban waayey isbitaallada ay ku jirtana dowladda soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa haddii ilaah yidhaahdo in la soo daaweeyo ciidamada dowladda ayaa soo afjaray weerarka al-shabaab muddo koob iyo labaatan saacadood oo al-shabaab ay ka dagaalamayeen dhismayaasha ku dhadhow maka almukarama weerarkan waxa uu ka mid ahaa weeraradii ugu dheeraa ee ka dhaca magaalada muqdisho dad badan ayaa arintan dowladda ku dhaliilay iyada oo ciidamo fara badan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa ajanabi ah ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho seynab abukar maxamed v o a muqdisho
dhinaca kalena qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ayaa rajaxumo ka muujinaya amniga magaalada iyagoo madaxda dowladana madaxda dowladda ugu saraysana ku boorinaya inay isbeddel ku sameeyaan hay-adaha amniga amaba ay xilka isaga degaan mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ee muqdisho ee arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah cabdiqaadir maxamed shirwac wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay waxaan dhihi lahaa haddii madaxda ugu sarreyda aysan iscasilaynin dadka amniga ugu xil saaran waa inay xilka ka qaadaan taas oo keliya ayaa lagu aamini karaa sheekadii hore oo dhammi doraad shalay bay dhammaatay iyo doraad marka aniga qof muwaadin ahaan ah marka aan u hadlayo waxaan dowladda kula talin lahaa in ay labadaas mid yeesho mid kaloo saddexaad maanta ma shaqaynan karto ma shaqayn karto waan gartay ee, qarka oktoobar laba kun toddobayo toban iyo weerarkii ka dambeeyey nasaablotu taliyaal iyo isbedelo waaweyn baa dhaca marka ee, wax ka bedelka amniga soo hadal qaaday waa aragnimo laga bartay wax- waxa ma isku bedeleen tilaabadii hore Eh, waxa weeyaan eh, anigu waxaan ka hadlayaa ma aha shalay waxaasaa dhacay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa waaye macnaha siyaasadeed oo uu lahaa dagaalkii habeen hore iyo shalay macnihiisu waxa waaye dadka amniga laga sugayahay xilkoodii ma gudanayaan haddii madaxdu ay leedahay way gudanayaan oo sidii awal hore tii qaraxii hore qaraxyo badana ka dambeeyay waxna lama bedelin laakiin waxa weeyaan caadiyan dowladnimaduba waxa waaye in la xisaabtamo haddii xisaabtan uu meesha ka baxo dee markaa oo ay noqoto in dadka caadiga iyo qofkii u xil saarnaa amnigu ay yihiin kuwo si isku mida amniga uga mas-uul ah ay noqoto sida mararka qaarkood madaxda dowladdu ay tidhaahdo dee markaa amni ma jiro dadku markaas waxa weeyaan inay quustaan ay noqonaya anigu marka dadkan quusta u diidaya waxaan leeyahay waxa weeyaan haddii madaxda sare aysan iscasilaynin kuwa ay xilka amniga u dhiibeen ha ka qaadaano xilka kuwo kaloo cusubna iyagaa ay leen hadda meeshii jooge oo kuwii dhaama xilka ha u dhiibaan si weyn baa dareen uga muujisay ee, weerarkii ugu dambeeyey al-shabaab iyo in cilmi laga bartay iyo day- waxa ugu weyn kuu muuqda maxay tahay meeshan waxa weeyaan waa magaalada inteeda magaaladu way xiran tahay ardadiina iskhoolaadkii way gaari la-yihiin ganacsigii wuu xaniban yahay nolosha magaalada muqdisho iyo wadanka soomaaliya oo dhan cirkay u socotaa jidadkii wadanka oo dhan way xiran yihiin haddii la marana waxaa lagu maraa dhib fara badan cabsi badan dhib badan ayaa lagu maraa marka yacni tii oktoobar waxay ahayd war dowladdu waxba idiima soo wado waa dadka soomaaliyeed way ka gelgisheen dowladooday aamineen way way ay aamineen wax walbaba way ku aamineen waana maaragtay dowladda loo hiiliyey intaasna dagaal baa dhacaya dagaalkan waxaa ka horreeyey in magaalada xaafad walba qofkii la rabo baabuurkiisa miino loogu xiro qofkii la rabo la dilo damaqii iyo qorshihii iyo dadnimadii waa la waayey hadda tani waxay ahayd quusin ma ka mukarama ma xirateen bal waxaan aragno ku sameeya bal waxaan aragno arka waxaan ku samayno arka marka yacni tani quusin bay ahayd quusin bay ahayd dowladdu marka waxaa laga sugayaa inay aamusto ma aha inay maaragtay eh, iska dhangooleysiido wixii dhacaya oo la yidhaahdo londonay ka dhacaan iyo waxay ka dhacaan eh, muxuu ah mataqaanaa baariis iyo in la yidhaahda ma aha yacni waxa weeyaan bishaan kaliya dadka dhintay tira ma leh noloshii dadka soomaaliyeedna meel walba way xakamaysantaa dadkaa dadaalaya oo jihaadaya marka dowladdu mas-uuliyad baa saaran madaxda dowladdu waa inay mas-uuliyadda saaran ka soo baxaan iyadana waxaa ugu horeeya amni shidaalaa la qodayaa iyo badaa la bixinayaa iyo ma aha sheekadu sheekadu waxa waaye qofkaa soomaaliyeed oo nolosha maaragtay ku u- u halgamaya inuu noolaado oo aan dowladdu waxba u hayn badan ayaa waxaa la rabaa in niyadiisu ay ay noolaato yacni inuu gurigiisa nabad ugu soo noqon karo waana la samayn karaa intaasna waa la samayn karaa dhaqaale hadday tahay dhaqaale waa loo heli karaa hadday ciidan tahay ciidan waa joogaa ilaa iyo labadii kun ayaa ciidanka soomaaliya lasoo tababaray liiskoodii wuu yaalaa kuwii tababarnaa waa la ogyahay kuwaani way tababaran yihiin waxaa maqan dareenkii hoggaanka waddanka ayaa maqan
inkastoo dowladdu ay aada u sugtay amniga magaalada markay ka hadlaysa iyada ay leedahay ciidan baa tababarnay wadooyinka la xiray haddana weli fariimay al-shabaab dirayaan oo muqdisho ka dagaalamayaan maxay kula tahay gaabiskan amni meesha ugu weyn uu ka jiro is leedahay waa in la abaaro dabcan inkastoo tira halays casilo ma jiraa waddo kale marka marka xilka laga qaado dadka amniga haya dee dabcan waxaa laga qaadayaa kuwooda liita ayaa laga qaadaya kuwooda fiican lagama qaadayaan u malaynaya sidaasaan aniga ujeedadeedu ay tahay waxa waaye waxa la samayn karaa waxa waaye ma aha amnigu amniga hadda magaalada laga hayaayo waxa weeyaan waa amniga dadka ajnabiga ah iyo madaxda dowladda waaye amni shacab lama hayo midaan kuu sheegaa aniga waxa weeyaan xaafad waxaan deganahay isbitaal madiina gadaasheeda jidka zoobe ka baxay midig ugama jiirayn kartid marka aad koonfur u socoto ilaa aad ka tagto wad- waddada eeraboorka ka imaanaysa haddii aad isbitaal madiina ka wareegtina waa inaad siliga maraykanku marka uu dhammaado kabacdi aad waddo kala raadsataa waddadii marka zoobana way ka xirantahay tii villa baydhabana way ka xirantahay tii isbitaal madiinana way ka xirantahay saddexdiiba way xiray saddexduba ciidankay u xirayeen marka qofka halkaa ku jirada ee gaari gacan lagu soo qaadaa dowladda ma ammaanayaa mase wuxuu leeyahay ilaahayo midaan naga dulqaad matalan xaafadda kaliyo xiranna ma aha ya xaafadaha xirani tobannaan way ka badan yihiin marka xarigu wuxuu u ilaalinayaa madaxda iyo dadka ajnabiga ah qofkan muwaadinka ah ee xaafaddaas ku nool amnigiisa lama ilaalinayo taasi waa mid waaye amniga magaalada muqdisho jidad la xirto ma ku imaanayo amnigu qaaciduu leeyahay anugu ma dadka bartay maaha laakiin dadka bartay baan la sheekaystaa qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u danaynayda ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed ilaalinaysa waa inay jir- waa inay jirtaa askari u tababarna waa inuu jiraa imkaaniyaadkii ugu baahan yahana waa in la siiyaa saddexdii baan laysla haynin saddexdii baan laysla hayn marka waxaan u malaynayaa madaxdu way igaga mas-uuliyad badantaha wayna ka tahay laakiin hadda meesha ay joogto waa waa labadaas mid waayo madaxda sare inay is-casisho iyo inay dadka xilka u dhiibeen xilka ka qaadaan iyo kuwa ka fiican ku bedelaan
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shiruwac oo markaasi ka mid ah madaxda hay-adaha bulshada rayidka ee magaalada muqdisho wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaale puntland ayaa maanta dil ku xukuntay shan dhallinyaro ah oo ku heedaysana kufsi ay u geysteen gabar markaasi dhowaantan magaalada galkacyo lagu dilay kiiska dhallinyarada la xukumay ma ahan mid la xiriira fal kufsi iyo dil isugu jiray oo si weyn looga qayla dhaaminayo dhowaan galkacyo lagu geystay gabar labaatan san jir hase yeeshee wuxuu ku soo aadaya xili falka kufsiga ay kusoo noqnoqonayaan gudaha magaalada galkacyo waanirada kiiska dhallinyarada lagu xukumay keliya ma ahayn midkaasi la xiriiray balse waxaa la sheegayaa in uu salka ku hayay arrinta la xiriirta falalka kufsiga ee soo laabanayay gaar ahaan gabar labaiy toban sano jir ahayd oo lagu kufsaday dabadeedna lagu dilay magaalada galkaxyo sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a nuux muuse barjeeb shantan dhallinyaro ee ku eedaysnaa kufsiga ayaa laga soo kala qabtay deegaano kala duwan ay u baxsadeen markii ay geysteen kufsiga waxaana uu dhacay saacado ka hor xilligii uu dhacay kufsigii loo geystay caasho isla magaalada gaalkacyo waxaana shanta dhallinyaro ay da-doodu tahay siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban jir xerlaayo ku-xigeenka puntland maxamed xareed faarax ayaa v o a u sheegay in xukunkan lagu fulin doono dhallinyaradan eedaysanaha kuwaa cabdisaaq axmed cilmi ina zaynab cabdulaahi siddeed iyo toban sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi siddeed iyo toban sano jir ah ina nasre cali ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha saddexaad yuusuf cabdulaahi xirsi ina shukri cabbaas siddeed iyo toban sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha afraad ugaas miro barre ina zaynab daahir sagaal iyo toban sano jira ku dhashay deegan gaalkacyo eedeysanaha shanaad cismaan maxamed cabdulaahi ina sacdiyo maxamed sideed iyo toban sano jira ku dhashay deegan gaalkacyo kadib xafiiska xilaalinta guud markii uu horgeeyey shantaa eedeysane eedeyntooda iyo dembiyada ay galeen islamarkaana maxkamadda uu ka hor caddeeyey in dembiyada kufsiga dhallinyarada da-da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadia oysan u arkeen dembi siiba magaalada gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dembiyadaa tiryada badan uu kusoo ogay maxkamadiina caddeymuu hordhigay kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso dhallinyaradan ayaa sidoo kale xukunkan ku mutaystay falal kale oo ku lamaanaa kufsiga waxaana xeer ilaalinta ay uga digeen dhallinyarada ku dhaqan puntland caadaysiga kufsiga kiisaska kufsiga keliya lagu eedeyn maayo qofka markuu dembi galo oo kufsi keliya hadduu noqdo kufsi wadareed iyo kufsi keli keli ah waxaa kaloo jira dembiye kaloo weheliya mathalan eedeysanaha ama eedeysanayaashu waxay adeegsadaan hub waxay wataan gaadiid dhammaan arrimahaasna waxaa lagu khalkhalgeliyaa amniga guud waxay ku sameeyaan handadaad waa dembi waxay sameeyaan afduub markay mobile furanayaan ama gabar ay kubsanayaan waxaan leeyahay dhallinyarada reer puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idiin noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibno qaadan doona waana la dilayaa haddaba naftiina hawaayinay iska daaya kufsiga waalidka waxaan u sheegayaa inaysan ka daba iman caruurta geysta kufsiga hadday ka daba yimaadaanna ayaguna in dil toogashaa lagu xukumi doono gabdhaha waxaan leeyahay guryaheenna jooga oo wareegga iska daaya oo is ilaaliya muddooyinkan dambe waxaa aada deegaanada puntland ugu soo badanayay falalka lix jira kufsiga taasoo abuurtay walaac xoogan oo ay qaybaha bulshada muujinayaan islamarkaana ay dadku ku baaqayaan in la mariyo xukumo adag si xal looga gaaro caadeysiga kufsiga nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux haatanna waxaad kuso dhowtaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horrayno kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerartay goob dhismeo ku yaalla waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel u dhow maqaayadda xilaac u k iyo hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho ugu yaraan soddon qof ayaa weerarkaasi ku dhintay boqol kalena waa ay ku dhaawacmeen kooxda shabaab ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay ma cadda kooxda al-shabaab bartilmaameedkooda meesha uu ahaa inkastoo kooxda shabaab ay galeen guri ku yaala aagaarka maqaayadda xilaac u k iyo hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho oo dad rayida ay deganaayeen waxaana ciidanka dowladda ay u suurgashay in dadkaasi ay soo badbaadiyaan dadka dhintay waxay u badnaayeen dad ku waxyeeloobay weerar ismiidaamin ahaa oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku qarxay aagaarka xaruntii weerarka uu ka dhacay ee kooxda shabaabku ay galeen haddaba maxaa soo celceliya weerarada noocan oo kala ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale waxa uu maxamed colaad xasan uu weydiiyey cabdisalaan guuleed oo hore u soo noqday ku-xigeenkii madaxa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud walal waxaa jira oraha la yidhaahdo ulo badanu kaama celi dagaal kaama celiyaan haddaadan u diyaarsanayn dowladda soomaaliya dee qorshe xumaa jira ciidan la-aano ma jirtee qorshe xumaa jira qorshe inuusama jirinba na waa waa suurtagal hadduu jirana ma shaqaynayo marka inuusan jirin aan kasoo qaadaynaa waxaa jira waxa la yidhaahdo feejignaan askarigu horta inuu inuu u diyaar garaysan yahay baabuurkan waxay kusoo waxay jid caadiya ku socdeen way isla socdeen laba baabuuray ahaayeen maxay usoo gudbeen oo dee jackpointyada uga soo gudbeen askarigu marka inuu feejigan yahay feejignaantuna laba waxbay ka imaataa mid waa inuu askarigu tababar u qabo waxa uu raadinayo ama uu fiirinayo ama ka bedelan waxa caadiga inuu yaqaano oo tababar uu ku yaqaano midna waa inuu energy u hayo qofku oo dee danaynayo waxa kale inuu kala fiiriyo askari marka laga yaabo inuu saacado badan ama toban saacadood meel fadhiyo walaa dee waxba ma qiimayn karo ama tababarba uma lahan hadda waxaan arkaya sawirada sidaad la socoto runtii guri bay galeen nimanku oo dee hoteelkii ku qalteen wardheer la yidhaahay ay ku qaldeenay guri marka cid faamilahay u galeen askar marka gurigii maarata qayb kamida gashay ama guryaha deriska sawir laga soo qaaday ni askari booliis ahoo dhallinyara ahoo aad u dacyar oo askarta dee aan koofi wadan oon waxaan wax protection xabadkooda wax ka difaacaya xabadda wadan oo qoray akeeyahoo aan hataa qasnada laha aan wadanin keliya qoray garabka ugu jiro dagaal afar iyo labaatan saac qaatay inuu socdo madaxtooyihii soomaaliya hal kilomitr ka yar u jira ee meeshaas ka socda inuu askariga dagaalamayo ee difaacayo la rabo nimankan inuu ka qabto dadna badbaadiyo oo hal qasnada qabo maalin ka bacdi marka waxay ku tuseen mas-uuliyad darre aada u xun marka amniga waxaad umalaysaa inaan cudubaro ku maqnaynba wax diyaar garoobana jirin hadduu dhacana aan wax ka daba tagi jirin saasaa muuqato walaal kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan guuleed oo hore usoo noqday ku-xigeenkii madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka ee dowladda xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiinta gobolka muduga puntland ayaa sheegay inay soo qabteen afar qof oo lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen kufsi iyo dil loo geystay gabar labayo toban sano jir ahayd gudaha magaalada gaalkacyo toddobaadkeenu ka soo gudbnay caaisha ilyaas ayaa meedkeeda laga helay aagaarka gurigeeda kadib markii maalmo la weysanaa waxaana la sheegay in la kufsaday dabadeedna ay dileen kooxihii kufsiga u geystay sida ay dadka deegaanka ay ku warrameen agshinkii laga qaadi lahaa afar qof baa hadda xihan hadday caddaato waxay mudan yihiin afar tuma in la dilo oo weliba meel fagaaraha lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaya nin xishoonaya inuusan odhanaynin ninkaa hala sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadhaa yar oo labiyo toban jirka ninka faraxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaada maydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaan la dilin adeer baanu iyo aab baanu ahay anigu inuusan odhanayn baanu malayn hadduu xishoonaya damiir ku jira
bilowga dhismaha jidka weyn ee isku xidhi doona berbere iyo etoobiya ayaa toddobaadkan la dhagax dhigay munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qaybgalay wafdiyo ka kala socday etoobiya imaaraadka iyo hay-adaha caalamiga qaarkood waxaana furay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi arrintan muddo dheer aan hirgelin ayaa qayb ka ah heshiis saddex geesood ah oo dhex maray d b world etoobiya iyo somalilan taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiya africom ayaa sheegay inay afarlabaatanki bishan ay duqeyn ka dhana kooxda al-shabaab ka fuliyeen meel saddex labaatan mayl u jirta magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxaana africom ay sheegeen duqeyntaasi ay ku dileen shan iyo soddon ka mid a maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyadoo aan wax khasaare ay soo gaareen dadka shacabka ah maraykanka ayaa sheegay in weerarkan lala helay koox mitidiina oo shabaab ka tirsan xilli ay isaga gudbayeen laba deegaan oo baadiyaah oo ku yaalla gobolka hiiraan kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan deegaanka lafooleh ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku dileen sagaal qof oo haween u badan oo nadiifinayay waddooyinka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre dadkaasi ayaa rasaas lagu furay dabadeedna kooxihii weerarka geysta ayaa la sheegayaa inay baxsadeen dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dil loo geystay allah u naxariistee cismaan cilmi boqorre oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya kana mid ah raggii ugu daada weynaa ee baarlamaanka soomaaliya kooxo hubaysan ayaa boqorre ku dilay degmada kaaraan xilli uu booqanayo guri dhowaan oo halkaasi ka dhistay intaas ayaan barnaamijka ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal aniguaa jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaynu ahay ibraahim xasan taanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkani xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya ibraahim soo qabta waa mid aad u qurux badane noo soo qabo waa dhambaal aad u qurux badan oo la soo xardhay ibraahino markaad raadi muqdisho joogtay dhambaalkaasoo kale bal isha ku soo xad haye awow dhambaalkan aad ayaa loogu soo faryareystay waa la soo qurxiyey kolley inay howl badan gashay ee halkan ka muuqda farshax xaniistaa helay oo weliba kombyuutarna u helay waxay naga soo gaartay intaana sheegin waxaa intaana howla loo maray arooska dhex maray xuseen cismaan axmed iyo aroosadda maryan axmed maxamed oo ka dhacay mandheera dadka tahniyadda u diraya waxaa ugu horeysa sahro hire xirsi iyo ruqyo ibraahim faarax ayaa ku jirta waxaa kaloo dhambaalkana ku jira amal bakaal maxamed iyo najme axmed maxamed iyo balqiisa axmed maxamed iyo xabse axmed maxamed najma cabdulaahi cawil iyo bahja axmed maxamed iyo sihaam maxamed malas iyo raxmaan shucayb falan dhambaalka xitaa ibraahim in lasoo farshaxana keliya maaha qoraalka xataa midba dhinac lagu soo qoray waa tahay maxamuud maxamed sheekh ayaa ku jira oo lafager lagu naanayso iyo nuur sheekh yuusuf waa nuur aduun iyo maxamed cali maxamed zaad buu ku magac dheer yahay maxamed waa maxamuud maxamed sheekh waa m m ayuu ku magac dheer yahay maxamed sheekh cali waa xaaji cali iyo cabdirashiid maxamed cigaal iyo aadan maxamed shire wuxuu ku magac dheer yahay duuliye iyo axmed nuur gaas iyo aadan cali xareed cali maxamed xuseen iyo cabdiraxmaan aadan cumar iyo maxamuud cabdi aadan afey buu ku magac dheer yahay maxamed xuseen daahir malas iyo yuusuf cabdi sahal ibraahim dhambaalkan markaan fiirinaya wuxuu ila ekaa mid gaaban laakiin farshaxankiibaa waa tahay lagu qurxiyey qayb kalea jirta oo ugu horeeyo xuseen maxamed faarax iyo cabdirashiid maxamed faarax iyo xabeeb maxamed faarax iyo muscab axmed maxamed iyo maxamed cali xirsi iyo siciid cabdisalaam cabdulaahi iyo siyaad xasan ibraahim iyo zakariya cabdi xukun dhammaantood waxa ay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxaanay tahniid u dirayaan arooska xuseen cismaan axmed iyo aroosadda maryan axmed maxamed oo ka dhacay magaalada mandheera waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa ku xeeqda akhrinta dhammaalkaas caashoy waxay ahayd inaad ashuun biyo hore u soo qaadato ibrahim ashuun casriyaysanaa wataaye laakiin laakiin waxaa waxaa cajiiba dhambaalka markaad fiirisid bal isha ku xad markaad fiirisid dhambaalka ma muuqato in magacyo badan qoran yihiin haddana xirfad laa helay alla muxuu loo waxtashiila qofka soo qoray waa tahay waa tahay waxaa loo baaqayaa xuseen xasan xuseen xuseen fashon loo yaqaano iyo maamo raxmo cismaan cadow iyo maamo faadumo kaarshe cadde caduur macey maxamuud raaxow iyo bishaaro sheekh xuseen ibraahim axmed maxamuud raaxow iyo waxay yidhahdeen mukhtaar cabdulaahi dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo duniyada dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan siid cumar abuukar xaaji xuseen iyo leylo mukhtaar cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay qarno ducaduna waa caashucuud ayay leeyihiin arooskaasi maxaa ugu ducanaysa caasha waa tahay arooskaasi ka dhacay qardho waxaan leeyahay ibraahimo allaha ka dhiga midkii lagu qaboobo ee ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caana gabri caana nugu ducaynayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijka ibrahim hadaad soo qabatid heesta ugu horreysa een dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa tigaad waxaa ku luqaynayaa maxamed sulaymaan tubic
gadlo tusku kuuro idame tigadlo tusku kuuro yadu ku taranto yadu ku taranto toddobaad hareertii toga gunaarmanayaan uu soo tusmeeye toddobaad hareertii gunaarmanayaan uu soo tusmeeye keliya hayde togashadaindhaa muddow taraysay qalbiga tabaye ti keliya hayde togashadaindhaa muddow taraysay qalbiga tabaye wariyo laba midmidtoo xal aheediyo laba dhagax buur iskiisii dardarada bulaalo dogutoos u soo baxay oo ubaxka ka taage dumiya wariyo midmidtoo aheediyo dardarada bulaalo dugutood u soo baxay aubaxka ka taage qurux loogu taliyey anna waxaan ku taamaa talayna wadaagnaa aygati caashaqa qurb loogu taliyey anna waxaan ku taamaa talayna wadaagnaa aygati caashaqa yaabay jacaylkii tarkiisi gooye shashaanka tuure yaynu noqonin dabtoodii kuwii tulay jacaylkii tarkiisi gooye shashaanka tuure genua solso tashika amlayo talati ahayno genua solso
waa tahay mar kale ayaan dib u ambaqaadaynaa ibraahim oo dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen dhambaalkan wuu dheeryahay hase ahatee inaan wada akhriyo ayaan isku dayi doonaa dhammaan dadka ku qoran assalaamu calaykum baa la yidhi daadihiyaasha qiimaha iyo qaayaha leh waa taad bay maasan yihiin waa caashe baa la yidhi cuud iyo ibraahim xasan daanduray garabay aad baa lagugu soo abtiriyey waa tahay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah aabe cabdirasaaq xaaji gees dheere iyo sidoo kale aabe cabdilcasiis xaaji aabe maxamuud xaaji eedo iyo sidoo kale eedo xabiibo baa la yiri xaaji iyo eedo xaliime xaaji dhammaan reer xaaji gees dheere oo kale ah baa la yiri oo aan halkan lagu soo koobi karin baa la yiri waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooyo asnaado baadi cabdi baraka qabe iyo sidoo kale hooyo salaado maxamed nuur hooyo ruqiyo sheekh maxamed iyo awoowe maxamed nuur iyo luula cabdirasaaq iyo xabiibo cabdirasaaq iyo catar cabdirasaaq iyo dhammaan ilmo cabdirasaaq baa layidhi iyo dhammaan baa layidhi saaxiibo kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin oo ay ka mid yihiin iftiin xasan ibraahim iyo rashiid ronow mursal iyo ruqiyo ronow mursal iyo caaqil maxamed nuur maxamed yarow iyo sidoo kale baa layidhi kamaal cabdirasaaq sudays maxamed faadime maxamed dhammaantood waxaan balyo iyo bogaad inaan lasoo koobi karin hawada ay u marinayaan cabdijabbaar cabdirasaaq gees dheere iyo nuurto maxamed yarow manuur oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo waxay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waa tahay caasho waxaan u baaqayaa kuuso bashiir iyo khadiijo bashiir siyaado bashiir maxamed bashiir xasan bashiir xaliimo cabdi bashiir iyo faadimo cabdi bashiir iyo ikraan cabdi bashiir cumar cabdirashiid iyo idriis cabdi bashiir iyo shukri cabdi bashiir hodan xasan bashiir hibo xasan bashiir khadro xasan bashiir iyo cabdicasiis maxamuud cabaas gacal maxamed bashiir iyo xaaskiisa ubax dhaqane siyaad yuusuf raagow iyo mascuud shariifow iyo isaaq uulow dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan faadimo cabdi cali iyo saygeeda axmed maxamed bashiir oo arooskoodu uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaa leenaha arooskaasi allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado waa tahay anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annagoo kale ah aabe sheekh maxamed ibraahim xuubey hooyo saynab ibraahim shariif iyo axmed shariif xuubey cali xaydar sheekh xuubey iyo cabdulaahi sheekh xuubey yaxye sheekh xuubey iyo abuukar sheekh xuubey waa dhammaan ilmo sheekh xuubey liibaanna wuu ku jiraa iyo sidoo kale adeer cumar xuubey ibraahim iyo caruurtiisa adeer macalin cusmaan xuubey iyo caruurtiisa iyo sidoo kale farxiyo cabdulle cali iyo adeer cali xuubey iyo caruurtiisa iyo eedo khadiijo xuubey iyo caruurteeda iyo eedo raaxo xuubey iyo caruurteeda iyo ismaaciil maxamed cabdulle iyo shukri maxamed yuusuf iyo ugu dambayntii canab cabdiraxmaan cabdulle cali dhammaantood waxaay dadkani oo kala jooga dunida dacaladeeda ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan cabdifataax sheekh xubey iyo nasro axmed xaaji oo wiil gu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd labaatankii bisha februari sanadka saacadii xitaa lasoo raaciyey waxaa la yidhi koob iyo tobankii iyo barkii fiidnimo bay ahayd waxaana loo bixiyey baa la yidhi axmed cabdifataax sheekh xuubey waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaan oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anigan waxaan raacinayaa aamiin
waa tahay xaggii heesaa ayaan mar kale jallaacinaa caasho waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa jacayl ugu lammaanan iyo codkii tufaax darij Jacayl
sugayeen jacaylku haygu muan naftaydu laba ku yahay laftiyo dhuuxuudago lagiyo lagiyo wadnuhu harsadayeen
jacayl ugula maalin iyo tufaax darajo ayaan taas ku dhaafeenaa xaggii dhabaaladaah ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan waxa uu noogu yimid maxamed nuur maxamed yarow iyo cabdiraxmaan maxamed gurey iyo daahiro maxamed gurey iyo luuley maxamed gurey faadumo maxamed gurey mukhtaar maxamed gurey cabdulaahi maxamed gurey bashiir maxamed gurey maxamed cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdinuur boondheere iyo faadumo maxamed yarow cabdi maxamed gurey aamino maxamuud santuur iyo ruqiya maxamed gurey iyo maxamuud maxamed gurey ibraahim cali daahir daahir maxamed gurey iyo kuusow cabdiraxmaan maxamed iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere iyo dhammaan asxaabta waxaanay kala joogaan soomaaliya iyo dowladda dacladeeda waxayna taanid gaarsinayaan xuseen maxamed yarow axmed iyo kaltuumo sheekh cabdinuur macalin yarow oo meherkooda uu ka qabsoomay bay yidhaahdeen qansax dheere waxaanay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa inuu meerkaas u horseedo guur kheyr qaba aamiin anigan aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal intaanan dhambaalka xiga soo qaban bal heesta xigta ee barnaamijka siinaay ayaan ku geynaa
haye siisowna waa ku saara miya xataa baabuurkii baa lasii sheegay la saari lahaa qofkaas marka marxaa ku xiga siisogaadka degaysaa haye gurigana aadaysaa
waa tahay siinaay aan ku geynaa bale wada dhegaysanno codkii amiin cali xaaji
sanayaallo ku sugaaye soconiga dhoor ii saxiire soodkee samaysu bane sinaydiyan ku geehaaye siisoogiyan ku saara sinaydiyan ku geehaaye abba siisoogiyan ku saara sakatax sakax sitee koo waayo koo sakatax sakax sitee lama waayo lama sakatax sakax sitee saddex waayo seddex sayare see eheede sayare see eheed waa ku salaamo waa kaa qaadi sakankoomina suuradda waayo silaca arkaa ii saxiire sahal maahiseen ku ilaabe sakankoomina suuradda waayo
si walba ibraano loo soo hayso Waa tahay waa tahay waa hees aad u macaan intaas haddaan ku dhaafno dhambaalka aan gacanta ku hayo haddaan soo qabto waxaa ugu horeysa falastiin khaliif yuusuf waxaa kaloo dhambaalkan ku jira baa la yidhi areeta xuseen ugaas iyo axmed sheekh ciise iyo marwadiisa khadiija cabdi dhicisow ilyaas axmed sheekh ciise iyo leyla axmed sheekh ciise waa dhammaan ilmo axmed sheekh ciise amal ayaa ku jirta adna way ku jirtaa cabdinuur wuu ku jiraa waa ilmo axmed sheekh ciise anas baa ku jira axlaam baa ku jirta amiin anisa ashraf akram ibraahim how dhammaan magacyadoo dhan waa wada a waa amal adna anas axlaam amiin anisa ashraf iyo akram waa dhammaantood ilma axmed sheekh ciise waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad u dirayaan caruuska iyo caruusadda faysal axmed sheekh ciise iyo afnaan sheekh cali maxamuud oo ku aqalgalay dalka norway waxay leeyihiin isku waara ah oo noqda kuwii ubad khayr qaba kale hela wiili caano gabar iyo caano aamiin waa tahay jaaw nabadgelyo haye ano jiifka qabaliyo adoo jeegada u yaal miyay talana joogtaa lasu hanjabaya
nabadgelyo ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa dhambaalkan caasha uu nooga yimid liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo jaamac cali iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir iyo maxamed cabdi xaraare iyo falastiin khaliif yuusuf iyo aamino ifraax cabdi iyo igraan aragsan garaase iyo xaawo aadan kulmiye kiin loo yaqaano iyo faysal maxamed bakaal iyo injineer borow nimcaan jaamac zakariya fuhali iyo waxay yidhaahdeen cabdi geesi iyo salmaan mahad faarax iyo axmed maxamuud iyo sharmaarke maxamed shirwac ha ka tegin bay yidhahdeen cabdulaahi axmed aadan iyo dhammaan reer maxamed axmed iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad halkan hawada uga marayaan cadnaan maxamed axmed iyo marwadiisa oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada boosaaso waxayna leeyihiin waxaanu ugu ducaynaynaa bashbashii barooqo inuu eebe kala sii ubad kheyr qaba aamiin
waa tahay ibraahim oo gebagabadii barnaamijka ayaan durbaba soo gaarnay waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta ugu dambaysa barnaamijkaanu kusoo xirayna dhegeystayaasha aan uga tegayno oo heestal kudhageedu yahay jacaylkii qabiyoobay waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale haddii allaydin hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo qabyobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya
waayahay annagoo idaacadda idiin wadnayna heestaasi fannaanka nimcan hillaac ayaan dhammaanteed idinkaga tegaynaa waa maxamed cabdijamaan axmed cusmaan iyo bashiir abikar oo idinle sidaas iyo galab wanaagsan
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahaan kala qariyayo kudhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeesha quso